الزمر suuratu zumar suuraddii sagaal iyo soddonadu tirsiga suuradaha qur-aanka kariimka uu ka koomo ahna boqol iyo toban iyo afar suuradood suuraddan waa suuraddii sideed iyo soddonadu tobankii afraad bay noqonaysaa sagaal iyo soddon ayay noqonaysaa suuratu zumar waxay ku magacaaban tahay magaca zumar suuraddan gudaheeda laba goob wasiiqa aladiina kafaruu ilaa jahannama zumaran wasiiqa aladiina taqow rabbahum ila aljannati zumaran labadaa goor bay suuradda ku soo aroortay qur-aanka intiisii kale zumar ka heli maysa lafdigan zumar la yidhaa qur-aanka intiisa kale kuma jiro suuraddaanuu ku jira suuradaana labadaa goor buu ku jira zumar waa jamcu zumra jamaaco weeye macnuhu eraygaasay ku magacaaban tahay suuratu zumar waa makiya waxay ka mid tahay suuradihii soo degay inta suubanuhu calayhi salaatu wasalaam makal mukarama uu ku noola waayaatuha khamsun wa sabcuuna ay aayadaheedu shan iyo toddobaatan aayadoodu suuradaha tawxiidka qaadaa dhigay yay ka mid tahay suuratu zumar iyadoo bilaabatay waa tan abda'u haadihi suura waxaan suuraddan ku bilaabayaa bismiillah eebba weyne magicii cuskashadii allihii arraxmaan naxariis guud naxariista arraxiim mid gaar ahaaneed naxariista qaala tacaala eebba wuxuu yidhi tanziilu lkitaab kitaabkan qiimiga badan ee qur'aanka a dejintiisa minallaahi eebbaweyne xaggii bay dejintu ka ahaatay waxaa la baabi'iyey hadalladii tirada badnaa ee qurash ee qur-aanka ku dhaawacaye ay lahaayeen innamaa yucallimuhu bashar in haadaa ilaa qawlulbashar in haadaa ilaa ifkun iftaraahu wa acaanahu calayhi qowmun aakharu in haadaa ilaa sixrun yu'thar wixii oo dhan baa la baabi'iyey waxaa la yidhi waxaad sheegteen waa beentiin kolkaa qur-aanka lafdan wa macnan wa xuruufan alluu ka yimid sidaanuuna ku yimid cid kaloo wax kulana male deliilkeediina waa kana ilaa saddex iyo toban goor ayaa cibaaradan oo kale ay qur-aanka ku jirta tansiilulkitaab kitaabkan qiimiga badan ee sharaf iyo kamaal u dhan yahay dejintiisa minallaahi eebbaweyne xaggii ayay dejintu ka ahaatay axad kale shaqa kuma leh allih alcasiizi kaadka addoommada allih alxakiim murtida badnaa ee maamulka wanaagsana tawkiid labaad baa lagu sameeyey dejintii ilaa wuxuu yidhi innaa annaga eebbaa axad kale warkiida ayaa ansalnaa dejinnay ilayka adiga rasuulka muxameda alkitaab qur-aanka annaga eebba a ku dejinnay sababka loo dejiyey waa maxay bilxaqi eebba keligii in la caabudo la shukriyo la ammaano wuxuu jideeyeyna lagu caabudaa loo dejiyey kolka wixii loo dejiyey sidaa inuu yahay waa ka daliilkeedii facbudillah xaqii qur-aanka loo dejiyey waa maxay eebba keligii la caabudo wey kolka eebba inuu qur-aankii dejiyey xaqnimana la dejiyey xaqii uu la dejiyeyna waa kanaa facbudillah eebba caabud mukhlisan adoo baraxtiraya lahu eebbe addiina camalka cibaadadaad samaynayso midaad eebba keligii ula jeedaa ha noqoto cid kale ha ku day alaa hooya tanabahu waclamu tanaa la dareemi waayey war baraarugoo waxaad ogaataan lilaahi eebba weyne inuu leeyahay addiinu camalka alkhaalisu loo barxtiro w haddaan la barxtirin shaqi eebba kuma xadiid qudsiya yaa arrintaa ku yimid ana akhna shurakaa'i cani shirk inta wax la wadaajiyaan u ladnaay man camila camalan ashraka fiihi maciya hayri taraktuhu wa shirkahu imaamu albukhaari baa weriyey xadiidkuna waa qudsi qofka camal sameeya aniga iyo in kale dhex dhiga aniga ka baxay maxaa jira ilaa hadduu ku uumaayey ama ku risqi siinaayey nicmatu liijaadi abuuriddi wa nicmatu limdaadi noloshii iyo khayrkii wa nicmatu lisxaadi yaa kala qayb galay xidna kale ma qaybgelin fakamaa khalaqaka sida uu waxdahu ku uumay facbudhu waxdahu kolka camalkii loo barxtiruu leeyahay camalkii markii wax lagu labo alla shaqa kuma leh waaladiina dadka itakhaduu yeeshay min duunihi eebba weyna ka soke awliyaa'a madax hoggaamisa yeeshay adigu waxaad rabta ka dhigo ilaa markaad ka leexatay khayrullaahina samaysatay itikaad ka arag ilaah ma samayn wixii ilaah sameeyey itikaad maa haddaad rasuulka raacdid allaa sameeyey adiga rasuulka maadan samayn laakiin midaad adiga caleema saaratay ood abshir tiri iyo abkaagii sama adaa samaystay kolka allaa lagu qanci waayey waaladiina dadka ittakhaduu yeeshay min duunihi eebbaweyne ka soke awliyaa yeeshay haddii la yidhi war eebbaa idiin joogay maxaad awliye ku falaysaan qaa'iliina iyagoo yidhi maa nacbuduhum in awliyadii la cabudaada maxaa jira tawakulka iyo cuskashada iyo yeermada iyo kacabsashada iyo hogashada iyo agjoogidda iyo carra cunidda iyo ku wareegaysiga cibaado ma aha miyo sawtaynu ku samayn jirnay kacbada ma aha dawaafkiyada sawtii maaha meeshaynu taaban jirnay soo kacbadii maaha taabashada carra cunidda wareegaysiga shardi kaxirashada ballangalka dhexdegidda hogashada korfariisiga asaas lagu talada cibaado ma aha miyo cibaado wey waxay yidhahdeen maa nacbuduhum ma aanu caabudin ilaa liyuqaribuuna ilallah waa majaadkay sheegi jireen war waxaad samaynaysa waa maxay war waan ogahay ilaah ma ahaane inayan addoomma wax tari karin qabrius wax taraynin ee wareegaysiga waa iska majaad ilaa liyuqaribuuna inay noo dhoweeyaan ilallahi baan ka rabnaa yacni waxay tuseen maqsuudun lidaati maah janno ma haystaan naar ma haystaan wax ma dilin wax ma noolaynin iyaga dangaara kama lihin ee xoogaa waa ku taagsanayna ilaahan ku gaarayna ayib hadduu ilaahii ka dhow yahayna sooma khaldanin kuwaad ku taagsanaysa iyo ilaah aad ugu taagsanayso sow ilaah kuuma dhowa wa sadaqa allaahu fii qawlihi waaclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi wa huwa macakum aynamaa kuntum markaad taagsanayso ead gagabanayso xaggees jira sow kulama hadlin oo kuma dhihin fa innii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacani asagaa cid walba kaaga dhow ka awood badan kolkaa isagii toos ugu xidhan maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa inay eebba noo dhoweeyaan in allaha eebba weyn ay yaxkumu garnaqa baynahum idinka muwaxidiinta iyo dadka dhexdooda fii maa kii gudihii hum iyaga ay fiihi maaga gudihiisa yakhtalifuun isku dabamaraayeen kolkaasaa rabbi hidaayada ka dhaariyey in allaha eebba weyne laa yahdii ma hanuuniyo man ruux huwa isagaba kaadibun beenala alaab iyo axjaar iyo jaamidaad iyo amwaadu ag jooga uu leeya waxba i taraayaan ama waxba i tareen intaasoo gooray wax qabteenuu ku leey kaadibun beenaale kafaarun gaalnimo badan wey la waraada allaahu haddiise eebba doono an yatakhida inuu eebba yeesho waladan ilmo lastafaa waa uu dooran lahaa mimaa uun uu yakhluqu uumay maa yashaa wuxuu rabo see u tidhaahdaan ciise iyo malaa'ig iyo waxba eebba ka agdhow cid eebba ka agdhow male oo nasab iyo qaraabi iyo xigdiyo ahalnimo addoommo eebbaa la yahay sidii loo kala taqwo badan yahay baan lagu kala dhowyahay subxaana ceebla'aan badana huwa eebbe allahu macbuud xaqa alwaaxidumada alqahaar addoommadiisa qasbow adiladii waatan kolka khalaqa eebba wuxuu uumay asamaawaati ciraryaal buu uumay maxay uumeen waxaa ka daba wadaan waalarda dolalyaal buu uumay bilxaqi isaga in la caabudo keligii ayuuna uumay awooddiisa iyo qudradiisa dhagayso yukawiru leyla habeenkiibuu duuba cala nahaari maalin buu ku duuba wa yukawiru nahaar maalintiibuu duubaya cala leyli habeen buu ku duubaya yaasaa yeeli karoon isaga ahayn wasakhara wuxuu fudaydiyey ashamsa qorraxda walqamara dayaca kullun mid la arkoo labadii ka mida yejri wa iska soconaya liajalin muddo inta laga gaaro musaman socodkooda loo magacaabay alaa hooya tambiih wey tanabahuu baraaruga waclamuu ogaada huwa eebba keligii ayaa alcasiiz addoommadiisa ka adago alkhafaar asturid badan waa laga soo dhowaaday adiladii kawniga innagii baa laynoo yimid khalaqakum saad bashar u tihiin eebbaa idin uumay min nafsin naf buu idinka uumay waaxidatin mida oo aadama ummadda inteedii kale aadam baa laga uumay tuma ka gadaal buu jacala eebba yeelay minhaa nafti oo aadama zawjaha nooceedii kale wa anzala eebba deji lakum idinka min alancaami xoolaha tamaaniyata aswaajin sideed nooc cirkaa roob laga keenay dhulkiina cuntiya daaq baa ka baxay xoolihii daaqii bay cuneen way isdhaleen inzaalku waa sida kolkaa min alibil itnayn wa min albaqar itnayn wa min adaan itnayn wa min almacas itnayn ancaam baa ku soo marnay sideedda la sheegayo kuwow idinkiibaa marka haddana loo yimid yakhluqukum idinka dadka eebba weydin uumay fii butuuni ummahaatikum calooshii habartaa warshada habarta caloosheeda gudaheeda yuu eebba idinku uumay khalqan uumis min bacdi khalqin uumis ka dambaysa afartanaad dhacaan ahaydeen afartan xinjira afartan cadhiliba kadib waa la kawinmay caloosha cabaar lagu jiray waa la dhashay maraaxil baa la maray yaraan dhallinyaranimo xoog waayaalnimo khalqan min bacdi khalqin fii dulumaatin mugdiyaal gudahood talaatin saddexa caloosha oo mugdi ah iyo raxiimka ilmagaleenka oo mugdi ah mashiimada waxaynu mandheerta dhahno ee ilmaha uu la soo baxo xuubkaa ku gaadhan ee ilmaha la soo baxa kaasaa mashiime la yidha kolkaa waa mandheertii ilmagaleenku ma soo baxo meeshuu ku yaal waa qaraar makiina ilaa calooshii saddex mugdi gudahood yaa laydinku abuuray kolkaasaad allana derderteen uunkiina daba ordaysaan yakhluqukum eebbaa idin uumay fii butuuni ummahaatikum hoyooyinkeen calooshood gudahood khalqan umis min bacdi khalqin umis ka dambaysa fii dulumaatin mugdiyaal gudahood salaatin saddexa qudradii markaa sidaa loo qaadaa dhigay ayaa waxaa laynagu yidhi daalikum axadka hawlaha qabtay ayaa allaahu maxbuud xaqaa axad kaloo gar lagu caabudaa ma jiro rabbukum kaydin abuuray ee idin leh ee idin maamulana wesla isaga lahu keligii baa leh almulku boqornimo laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga ma ahaane faannaa tusrafuun saad u joog gowracan tihiin eed allihiin sidaa yeelay u dardaraysaan ilaah ugu qancilaadihiin unkii u daba ordaysaan faannaa kayfa sideeba tusrafuun xaqii laydinka ilay marka sidaa wax badanna loogu caqli celiyey ayaa haddana laleeyahay haddaad gaalowdaan eeba wax maydaaye lagu talagala in takfuru xaqa haddaad diidaan fa in allaha eebba weyne haniyun hodan buu cankum xaggiinna ka yahay walaa yarda eebba raalli kama ahe ogaada licibaadihi addoommadiisa alkufra gaalnimo raalligoma wa in tashkuru haddaad eebba maadisaan yarda shukru shukrigii wuxuu raalli geliyaa hu eebe lakum idinka markaad eebba ku maadisaan buu raalli idinka noqonaya januu idinkaynaya walaa tasiru mana xambaarto waasiratun naf dembaabtay wisra ukhra naf kale dembigeed uma ka gadaal ilaa rabbikum rabbigiin xaggii ayaa marjicukum laabashadiinu noqotay fa yunabbi'ukum eebba weydiin sheegi doonaa bimaa wixii aad kuntum fi dunyaa adduunyada gudaheeda ku ahaan jirteen tacmaluuna kuwa sameeya innahu eebba weyne caliimun eebba u aqoon badan bidaati suduur bimaa fi lquluub laabyaal gudahood waxaa ku sugan uu aqoon badan yahay tanziilu lkitaab qur-aanka dejintiisa min allaahi eebbaweyne xaggii bay dejinta ahaatay aliha alcasiizi kaadka addoommada alxakiimi maamulka wanaagsana ina annaga eebba ayaa ansalnaa dejinnay ilayka adiga rasuulka alkitaaba qur-aanka bilxaqi baan la dejinnay facbudillah eebba caabud mukhlisan adoo u baraxtiraya lahu eebbe addiina camalka alaa hooyay tanabahu waclamu baraarugoo ogaada bilaahi eebba keligii addiinu camal buu leeyahay alkhaalisu loo baraxtiro waaladiina waxa ittakhaduu yeeshay min duunihi eebbaweyne ka soke awliya maamulayaal yeeshay maa nacbuduhum iyagoo la caabudi mayna awliyada ilaa liyuqaribuuna inay noo dhowaayeen maaana wax kale ilallaahi eebbaweyne sulfaa dhoweyn inallaha eebbaweyna yaxkumu garnaqi doona baynahum dhexdooda fiimaa kii gudihii hum iyaga fiihi maagahay yakhtalifuuna isku diideen inallaha eebbaweyne laa yahdii ma hanuuniyo mana caduwa isaga kaadibun beenaalaha kafaarun gaalnimo badan low goor araadallaahu eebba uu doono an yattakhida inuu yeesho waladan carruur lastafa oo uu dooran lahaa mimaa waxa uu yakhluqu uumaybu maa yeesha intuu raba ka dooran lahaa subxaana ilaah eebla-aan badana huwa eebba keligii ayaa allahu macbuud xaqa alwaaxidu mida alqahaar dirqa addoomaha dirqiya calaa maa yuriidu ku dirqiya khalaqa eebba waa uumay asamaawaati ciraryaal walarda dhulalyaal bilcaqi garcad yukawiru leyla habeen buu ku duubay cala nahaari maalin korkeed wa yukawiru nahaar maalintiina cala alleyl buu ku kor duubay wasakhara shamsa qorax buu fudaydiyey waalqamara dayax kullun mid la arkaba yejri waa soconaya liajalin madal inta laga gaara musaman la magacaabay alaa hooyay huwa eebba weyne keligii ayaa alcasiiz ka adag addoomaha alkhafaar asturid badan khalaqakum eebba idin uun min nafsin naf xaggeed waaxidatin mida aadam abulbashar wey tuma ka gadaalbu jacala eebba yeelay minha